subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa subax arbacaha bisha oktoobar waa afar iyo toban sannadka laba kun iyo labaatanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali dot com saacadda afrikada bari haatan waa lixda iyo barhka loornimo washingtonna waa koob iyo tobanka iyo barhka habeennimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi qodobada aad idaacaddayada saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mida dumarka somalilan oo kadib udbaxay dil gabadh dhallinyaraa loogu geystay magaalada burco waxaanu aad uga tiiraanyaysannay oonu aad uga xunnahay dhacdadaa foosha xun ee ka dhacday burco iyo dilkaa loo geystay gabadhaa yar ee maskiinadda ah haweenka reer somalilan maanta waxay baaq dheer u dirayaan xukuumadda somalilan uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan jaamacadda p s u ee magaalada garowe oo soo saartay qalab lagaga hortago xanuunka covid maamulka galmudug oo wada dadaallo deegaanka lagu ilaalinaya iyo dowladda kanada oo taageero dheeraada siinaysa dadka uu saameeyey xanuunka covid hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horraynaya warkii caalamka oo inoo akhriyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed cabdi xasan garyaqaanku madaxweyne trump u soo magacaabay maxkamadda sare ee maraykanka emy cony barid ayaa talaadadii ka gaabsatay inay ka jawaabto qaar ka mid ah su-aalooyin ay weydiiyeen guddi ka tirsan golaha senadka oo go-aan hordhaca ka gaari doono ansixinteeda ka hor inta aysan u gudbin xubnaha guud ee golaha senadka maalintii labaad ee dhagaysiga ansixinteeda ayaa garyaqaan emil weydiiyey su-aalo ay ka mid ahaayeen sida ay u garsoori doonto muranada dhinaca sharciga ah ay wajihi doonto haddii la ansixiyo si ay u buuxiso booska ka bannaan maxkamadda sare hase yeeshee waxay sheegtay in go-aanadeeda kiisaska maxkamadda aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin aragtideeda dhinaca shaqsiga iyo tandiinta waxay kaloo sheegtay in aysan lahayn wax ajando siyaasadeed ah islamarkaana ay raaci doonto sharciga su-aalooyinka kale ee ay emy cony berid ka meermeertay inay ka jawaabto ayaa waxaa ka mid ahaa kiisas la filayo in maxkamadda sare ay go-aan ka gaarto oo ay ka mid yihiin ilmo iska soo rididda dumarka caymiska caafimaadka ee obama iyo kuwo kale oo xasaasi ahaa haddii uu guddi hoosaadka cadaaladda ee sanadka uu khamiista ansixiyo garyaqaan emy waxaa ugu dambeyntii go-aan ka gaari doonaa dhammaadka bishan oktoobar xubnaha guud ee golaha sanadka maraykanka sacuudi carabiya ayaa talaadadii shalay ku guuldaraystay inuu xubin ka noqdo golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey hase yeeshee waxaa golahan oo ka kooban afartan iyo toddoba waddan ka mid noqday dalal ay si aad ah ugu tunta xuquuqda aadanaha oo ay ka mid yihiin shiinaha iyo ruushka doorashada lagu soo xulay xubnaha cusub ee guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe oo ahayd mid qarsoodi ah ayaa waxaa dalalkii shalay ka mid noqday ka mid ahaa wadamada bolivia britain china cuba faransiiska gabon ivorcos malawi mexico nepal bakistan ruushka senegal ukraine iyo usbekistan saddex sano ayay ka mid ahaan doonaan golaha waxaana muddo xiloodkooda uu bilaaban doonaa kowda bisha januari ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka sacuudiga oo dhaqaale xoogan ku bixiya qaramada midoobey ayay khubaradu sheegeen in uu ku waayay kursiga uu u tartamayay dagaalka uu ka wada yeman oo sababay masiibo bini-aadanimo tii ugu xumayd ee dunida lagu arko sannadihii dhowaa iyo dilkii wariya jamaal kashegji oo lagu eedeeyey inuu amarkiisa lahaa dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan ka mid noqoshada dalalka shiinaha iyo ruushka ay ka mid noqdeen golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey ayaa cambaareyn xoogani kala kulmay hay-adaha caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ee adduunyada dhegeystayaal warkii dunida waa naga inta
aad iyo aad buu mahadsanay nuur bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiinayey aan ku bilowna ee wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan ayaa sheegtay in sharciga la horgeyn doono nin la sheegay in uu gabarh ku dilay magaalada burco warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o e-da khadar maxamed cakulle haweenka somalilan ee mudaharaadyada iyo banaanbaxyada ka digayay magaalooyinka waaweyn ee somalilan sida hargeysa burco berbera ceergaabo ayaa waxay dalbanayeen cadaaladda la horgeeyo ninka dilay marxumad ugbaad cali ee ku dilay magaalada burco fayse maxamed oo agaasimaha fulinta ee dalladda nagaad ee haweenka somalilan ay ku bahoobeen ayaa u sheegtay warbaahinta fariin dheerna u dirtay xukuumadda iyo guud ahaan shacabka waxaanu aada uga tiiraanyeysanay oonu aada uga xunnahay dhacdadaa foosha xun ee ka dhacday burco iyo dilkaa loo geystay gabadhaa yar ee maskiinada ah haweenka reer somalilan maanta waxay baaq dheer u dirayaan xukuumadda somalilan uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan gobol kasta maanta way ka hadlayaan iyagoo tiiraanyeysan waxaanay ka codsanayaan madaxweynaha in inantaa yar iyo golayaasha sharci dejintaba in inantaa yar iyo kuwii ka horreeyeyba cadaaladda loo mariyo ciddaa dhibaatada iyo falkaa foosha xun u geysatay waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha in xeerarkii maxay ahayday tacadiyada lagaga hortegayay ee maanta weli golayaasha dhex yaalla in sida ugu dhaqsaha badan loo meel mariyo si ay cadaalad u helaan caruurta iyo haweenka reer somalilan ee maalin walba dhibaatadaasi ay ku dhacayso madaxweyne baaqa baanu kuu soo diraynaa codsi baanu kuu soo diraynaa qaar ka mid a haweenka bannaanbaxa ka qayb galay magaalada hargeysa ayaa waxa ay si weyn u dalbadeen in cadaaladda la mariyo cidda falkaasi geysatay waxaana ay ka digeen in odayaal dhaqameedku ay gudagalaan islamarkaana ay beele ka heshiiyaan arrintan waxaana ay tilmaameen in dhacdadan oo ku cusub somalilan ay tahay mid aanay haweenka somalilan ka hadhi doonin inta cadaaladda la marinayo ninka geystay dhacdadan dumar oo dhammi way ooyayaan ilmaxaawa gebi way ooyayaan ninka dilay ugbaad ninka dilay ugbaad arrin weeye ugub aan hore u iman waa arrin aan hore somalilan uga dhicin arrin weeye ugub oo aan hore u iman ninka dilay ugbaad sharigaa ninka qabadsiiya ninka waa wiigan oo joogta oo indhahyagu xarkaan haddii aan la toogan mudaaharaad saliman meelbagsanaag iyo sool iyo meel walba hargeysa lixda goobada somalilan waa taagan wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaahin axmed ayaa u sheegay warbaahinta in sharciga la horgeyn doono islamarkaana cadaalad la marin doono ninka dilay marxumad ugbaad cali ee ku dilay magaalada burco arrinkaa kufsiga dhibaato badan buu inagu hayaa haweenkeeniina maxaan ku dhahdaay dhib fara badan buu ku hayaa muddo badan waa la maxaan ku dhahdaay waa la rogrogaayey waa kan imika dee shalayta burcoo dhan baa laga mudaharaadaya inantii la dilay burcoo dhan baa laga mudaharaadaya qabiil qurigi uma mudaharaadayno waa burcoo dhan xaafad kasta oo burco ah waa laga mudaharaadaya haweenkiibaa ugu badan waxa mudaharaadaya dhowaan waxaa go-aan laga gaadhay dowladeed in maxaan ku dhahdaayey kufsiga la horgeeyo sharciga oo wax la yaree nidaamka ahee maneenada ahee sharafta dadka bahdilaaya ee inan la kufsaday ama dhibaato kale oo la sameeyey la odhanayo odayaal baa laga hadlaya diiniyadna waa xaaraan sharciyadana waa ku xaaraan sidaa la asligeed inagu wasaaradda daakhiliga qaynuunkaasaynu haynaa sharcigaasaynu haynaa cid allaaliya ciddii kufsigaasi timaada sharcigaa la marinaya ayay loo fulinayaa sharcigaa la horgeynayaa halkaasay ka halkaasay ku dhammaanaysaa dadka doonaya in ay arrintaa sharcigaa jabiyaan ayaga laftooda tallaabo laga qaadaya tacsiyadeynaya inantaa sida xuna bini aadminimada xumada ah islaamka kasoo horjeeda lagu dilay ee burco ehelkeedii iyo qaraabadeediiba waan tacsiyadeynaya dhacdadan ayaa ku soo beegantay wakhti ay wasaaradda shaqogelinta ee somalilan hore u sheegtay in intii cudurka coronavirus lagu arkay somalilan ay kor u kaceen tacadiyada haweenka ka dhanka ah iyadoo si gaaran ay u soo qaateen kufsiga iyo gudniinka hablaha khadar maxamed cakule v o a hargeysa
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reermiyiga dowlad goboleedka galmudug ayaa wada dadaallo ay deegaanka ku ilaalinayso aad baa umahadsan tahay runtii waa xaqiiq inay jirto arrintaas in arrintan sunta ama haamahan ama dhibaatooyin badan oo deegaanka inay galmudug ka jiraan dhibaato walba oo galmudug ka jirtana waxa lagu maarayn karo waxa weeye in sharcigu la meel mariyo markii sharcigaan la meel mariyana waxyaabaha wasaaradda u degsan oo kow ah waxay tahay in dhammaan waxyaabaha deegaanka dhibaatada ku ah gacan biraa lagu qabta haddii aan la idmo inta badan deegaanadan waxaa hadda dhibaato ku hayay oo dhirteeda aada looga cabanayay jarista dhirta oo loo adeegsado dhuxul ma jiraan sharci xadidaya in dhirta la jaro
aad iyo aad runtii horta sharcigan sidiisa waxyaabaha uu muhiimadda siinayo waa qodobo dhowr qodob baa ugu waaweyn oo muhiim ah sida ilaalinta iyo isticmaalka khayraadka dabiiciga ah xakamaynta nabaad guurka xakamaynta nabaad guurka marka aan ka hadlayna waa dareemaysaa waxyaabaha caqabadaha ugu weyn oo hadda dalka ka jira waxay tahay in deegaanadii la xaalufiyey dhultii dhuxul badan laga jarahayo geedihii la gubahayo mararka qaar ay dhacdo geedkii nool awal geedku marka uu jabo bay u isticmaali jireen inay gubaan laakiin hadda waxyaabaha soo kordha ay kamid tahay in ayaguba qalajiyaan oo inta daawo iyo ama gaas iyo wax ku shubaan inay geedkii qalajiyaan ay haddana dhuxul u isticmaalaan sharcigan waxyaabaha ugu waaweyn oo diiradda uu saarayo waxay kamid tahay in ciqaab toosa uu marayo qof walba oo deegaan galmudug ka mid ah lagu qabto asagoo dhuxul jaraya ama asagoo deegaanka nabaad guurinaya insha allahu waxaanan samayn doonaa haddii rabbi idno inaan dadka ugu bedelno ama aan ka shaqayno sidii farsamo kale oo farsamadan ka casrisan oo dadkuna ay ku shaqaysan karaan aan u abuurno laakiin sharcigu wuu xadidayaa wuuna ciqaab adagna waa la saarayaa qofkii lagu qabto haddii alla idmo haddii baarlamaanku ay meel mariyaan asagoo ka ganacsanayo dhuxusha ama asagoo geedihii gubaya haddii alla idmo
wasaaradii deegaanka ee dowladii dhexe soomaaliya waxay seerooyin ka caagan daaqa ay ku lahayd inta udhexaysa hobyo iyo wisil oo xiliyada abaarta ah dadka xoolo dhaqatada ah xoolaha lagu barbixin jiray marka wasaaradda deegaanku hadda ma wadaa qorshayaal dib lagu soo celinayo seerooyinkii daaqa ka caaganaa si dadku xiliyada abaarta ah ama marka uu roobku yaryahay looga faa'iidaysto
runtii seerayaasha waa sax oo dowladdii waxaa jiray seerayaal dadku ay xiliyada abaaraha oo kaleeto ay u baxsan jireen seerayaashu way kamid tahay sharcigan waxyaabaha uu qeexahayo ama in wax laga qabto ay tahay wayna hadafkayaga iyo qorshahayagana way ku jirtaa inaan samayno seerayaashaas aan samayno hadda wasaaradda wax dhan oo horumarinta reemiyiga ah baa ku jirta marka si seerayaashii waxyaabaha aan hiigsanayno inaan samayno haddii ilaahay idmo ama aan ka shaqayn doono ama marka ugu horeysa ee sharcigan la ansixiyo aan soo kormeeri doono u diri doono dad khuburo ah oo la socdo xaaladii seerayaashii horeeto sida hadda wax looga qaban karo sida loo seereyn karo sida aan uga shaqayn karnaa musiibooyinkan iyo abaarahan dhacahaya ee ilaahay ha naga meelmariye intii tabartayadaa kad wasaarad deegaan ahaan inaan abuurno in seerayaashii hore aan dib usoo noolayno marka qorshaha wasaaradda way ku jirtaa waxaan wax badan ka qaban doonaa haddii alla idmo ee deegaanka galmudug oo runtii ay hataa ay hadda inta badan ay iska dhacaan in mashaariic tira badan deegaanka laga fuliyo mashaariicdaasoo aan la ogaanin ama qiimeyn aan lagu samaynin saamaynta ay deegaanka ku yeelan karaan inay faa'iidada laga raadinahayo khasaare ka badan inay geysan karaan aan la ogeyn waxyaabahaasoo dhan baa waxyaabaha la xadidi doona ee kamid noqon doona haddii alla idmo
ardayda jaamacadda p s u ee magaalada garowe ayaa soo saaray jeermis dile iyo afxir kuwaas oo ay ugu talagaleen in si lacag la-aan ah loo gaarsiiyo meelaha ay bulshada ku badan tahay iyo goobaha caafimaadka hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacaddaasi cabdiraxmaan aadan gambool ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha v o e da nuux muuse barjaab hoolka jaamacadda b s u waxaan kusoo bandhignay jeermis dile tiradiisu ay gaarayso shan iyo toban kun oo xabo iyo sidoo kalena afxir tiradiisu ay gaarayso koob iyo toban kun oo xabo oo labaduba ay ahaayeen wax soo saar ay si local ah usoo saartay jaamacadda b s u arrinta maanta la iskugu yimi waxay ku saabsaneed marka soo bandhigitaankoodii iyo wareejintoodii waxa weeye arrintan waxay soo bilaamatay sidii markii uu bilaabmay xanuunka coronavirus jaamacaddu waxay samaysay cilmi baaris ku saabsan isweydiisay su-aale ay ka mid tahay sidee u qayb qaadan kartaan la dagaalanka coronavirus waxaa noo soo baxday inaanu marka labadan qodobba aan uga qayb qaadan karno soo saarida jeermisdilahaas iyo sidoo kalena afxirkaas inaanu samayno markaas isla hoolka kan isla shaybaarka kan laftigiisa waxaanu kusoo bandhignay saambal aanu samaynay jeermisdile waxaa nagala soo qaybgalay wasiirka wasaaradda caafimaadka waxaanu dirnay markaas fariin ahayd inaanu u baahannahay taageero dowladda iyo cid walba oo danaynaysa arinta tan maadaama aanu awood u leenahay inaanu soo saarno tiro intaan ka badan si looga qayb qaato ka hortagga xanuunka coronavirus waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa hay-adaha kale ah hay-adda kaalo iyo hay-adda oxfam oo baaqaygii ka soo jawaabay oo taageero buuxda naga siiyey mataqaanaa soo saaridda tan maanta inaanu tirada intaan tiro la-eg inaan soo saarno sidoo kalena waxaan mahad ballaaran uga jeedinaya halka kan wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kalena hay-adda qualit control puntland qualit control oo laftigoodana labadooduna sabort iyo taageerana siiyey noo yimi korjoogtay nagu sameynayey hay-adda qualit controlku saamballadii aan sameynay way baartay way qaaday shaybaarkeeday geeyeen waxa weeye mar walba aanu shaqada wadnana way noo imaanayeen oo saambal bay naga qaadayeen dokumentiyadoodii iyo caddeymahoodii ayaa keentay inay saboortiga aanu helno
dhankaas quality controlka ama ilaalinta tayada markaan ka hadalno kalsooni intee laeg ayaa lagu qabi karaa in agabkan aad soo saarteen jermiska uu dili karo waxaa lagu qabi karaa kalsooni boqolkiiba boqol ah sababtoo ah waxaa ka qayb qaatay ama iskaga ka wada shaqeeyey hay-ado kala duwan oo ay ka mid tahay jaamacadda b c o iyada wax soo saarka hayada wax soo saartay waxaa bannaanka ka baarayey oo ka fiirinayay wasaaradda caafimaadka oo noo timi waxaa sidoo kalena laab ahaan u baaray oo qaaday sambliskii aan samaynay iyo shaqadii aan wadnay hay-adda qualit control shaybaarka ku yaalla magaalada boosaaso waa lagu soo baaray markii hore iyo markii dambe iyo dhexdiiba markaba waa lasoo baarayey sidoo kalena hay-addii laftigeeda shaqada naga taageeraysay laftigoodu sambal bay qaadeen dalka dibaddiisay geeyeen iyagu laftigoodana way soo baareen marka waxaa la ohan karaa qualit control dibadda ah qualit controlkeena iyo waddanka jaamacaddiiyo inprocess qualit control samaysay intaasba waa samaysay marka waxa weeye boqolkiiba boqol waa lagu kalsoonan karaa waxaan ku darayaa arrin yaraan ku darayaayo waxa aanu samaynay waa jermis dile hand sanitizer maanta caalamka si fudud baa lagu sameeyaa laakiin soomaaliya iyo xaaladeenna ayaa waxay keenaysaa mataqaanaa in su-aalahaas tirada badan ay yimaadaan annagoo kuwaas ka jawaabayna baanu xooga waxaanu saarnay qualit controlka
ilaa muddo intee laegeeda ku qaadatay inaad baartaan soo saartaan maantana tiradan intaan laeega shan iyo tobanka kuna soo bandhigtaan hawshatani muddo badan bay soo socotay waxay soo bilaabmatay coronavirus markuu ubdalaacay sanadkii dhammaadkiisii waxaanu saambaladii ugu horreysay soo saarnay bishii afraad intay ka dambeysay waxaanu helnay taageeradii aan u baahnayn kimikadii aanu ka samayn lahayn ayaanu lanoo keenay ilaa iyo isbuuc bishii sagaalaad ayaanu wax soo saarka dhammaynay marka intaas oo bilood ayay qaadatay mataqaanaa wax soo saarka kale marka jaamacaddan waxay ugu talagashay inay suuqa u iibgeyso mise inay tabarucaad ahaan u siiso hay-adaha ama wasaaradda caafimaadka maya alaabta tani sida qorshuhu yahay aanu kawada ka wada qorshaynay annaga iyo hay-adihiina taageere ay kowka tahay kaalo iyo oxfam waxay tahay in tirada tan intaa dhar la-egba firi lagu qaybinayo waxaa loo qaybinayaa xarumaha caafimaadka waxaa loo qaybinayaa xarumihii isolation centerskii shaybaaradii lagu baariyey coronaviruska mchjyadii isbitaaladii goobihii waxbarashada iskuulaadkii sekandariyadii waxaa loo qaybinaya jaamacadihii meelahaas o dhan baa loo qaybinaya maanta sababtoo ah xilligan waxaad og tahay inuu soo laabtay koronihii oo second wafkiisii laleeyahay hadda waa bilaabmay wadamo badanna ayba hadda ay mataqaanaa bandowgii ay soo rogeen marka alaabtatan waxaa loogu talagalay in free lagu qaybiyo
intii awoodeen barnaamijkan soo saaristiisa iyo baaritaankiisaba maxaa ka mid ah caqabadaha idinka hor yimin run ahaantii si hawsha tan loo sameeyey ama aanu wax soo saarkan usoo saarno waxaan u baahnayn saddex arrimood mid waxa weeye aqoon-yahankii horta aqoonta u lahaa hawshatan inay sameeyaan oo jaamacaddu ay ku muudan tahay inay diyaarisay qalabkii lagu sameyn lahaa oo isagana shaybaarkan ay jaamacaddu noo diyaarisay waxaa noo dhimanaa logistic oo ah mataqaanaa in row materiaalkii ama maadooyinkii kimikadii aanu eerinayd oo aanu wax ka soo saari lahayn inaanu helno caqabadda ugu badan oona qabsatay waxay ahayd in kimikada aan rabnay oo large volume ah for example hadda ethanoosha ama alcohosha waxaan uga bahnayn kun iyo laba boqol oo litir kun iyo laba boqol oo litir soomaaliya kama aanu helin waxaanu marka ay noqotay inaanu waddanka dibaddiisa oo waddanka nairobi ama kenya magaala waddanka kenya magaalada nairobi inaanu ka helno ayada marka waqti qaadatay inayna soo gaarto marka caqabadda ugu horreys ugu weyn waxay ahayd inaanu helno kimikadii row materiaalkii inaan helno iyo inaanu sabortigii ciddii mataqaanaa waxaan logistic u taageeri lahayd inaan helno hadda wejiga ugu horreeya waxaa sheegteen inaad qaybinaysaan wejiga xigo qorshihiina muxuu yahay maanta waxay ahayd soo bandhigid iyo balaankii soo bandhigid lagu qaybin lahaa waa la qaybinaya xarumaha aan soo sheego dhan baa loo qaybinayaa waxaa noo xigay insha allah inaanu sii wadno wax soo saarka kan waxaanu wadnaa hadda aanu wadnaa qorshayaashii ama cilmi baaristii kale oo aanu ku soo saari lahayn small productis kuwaan ka duwan oo aan rabno inaan shaybaarka kan b s u hormuud u noqdo sida saabuunihii kareemadii waxyaalahaas mataqaana yararkaasaana u xoojino waxa weeye wax soo saarka dalka ganacsatada ardada laftigeeda jaamacadda wax ku baranaysa waxaa xusid mudan mashruuca kan qayb weyn waxaa ka ahaa ardadii jaamacadda b s u oo iyagu mataqaanaa runtii ku tababartay waxa weeye joogay wax soo saaridaan aqoon ka faa'iiday maantana laftigoodu aaminay inay mataqaanaa cilmigay barteen uusan theory keliya ahayn ay wax soo saari karaan iyagaa maanta waxay ku fakarayaan inay mataqaanaa small industries mataqaanaa iyo fikradahaas iyagii baa wada marka waxaa la odhan karaa impact weyn ama saameyn weyn buu mashruucaani lahaa waxaana noo qorshaysan inaanu sii ballaarino mashaariic kalena usii gudubno insha allah isla wararka xanuunka covid sagaal iyo toban ayaan ku jirnaayee dowladda kanada ayaa soddon iyo toddoba bilyan oo dollar oo horleh u qorshaysay taageerada dadka uu saameeyey xanuunka covid sagaal iyo toban kadib markii dhowaan dalkaasi uu xanuunku ku soo rogaal celiyey laba boqol iyo afartan kun oo qof ayaa shalay oo talaado ahayd oo keliya dalbaday taageeradaasi dhaqaale taasoo dowladdu ay ku magacowday dhaqaalaha soo kabashada haddaba wariyaha v o eda kanada xuseen nur xaaji ayaa arrimahan ka waraystay farxaan cali oo bartay cilmiga dhaqaalaha iyo maaliyadda waxaana ugu horreyn weydiiyey waxa ay tahay taageeradan cusube koronaviruska markuu dhacay dowladda taageero la yidhaahdo gargaarka taageerada degdega ahe dadku ay u ballanqaadi u samaysay runtii weyna gaarsiis dad badana ku faa'iideen coronavirus markuu hoos u dhacay taageeradaa way istaagtay markuu haddana coronaviruska soo labakacleeyey taageero magac kale leh oo la yidhaahdo iyadana gargaarka soo kabashada la yidhaahdo yaa haddana ay dowladda dadka ay u soo daysay ama ay u amartay tii hore waxay kala duwan yihiin taageeradii hore waxay ahayd laba kunay ahayd tan waa kun iyo sideed boqol taageerada xilixili bay leedahay labalaba isbuuc labada isbuuc oo ugu horreysa waxay ka bilaabanaysay sebtembar labaatan toddobadeeda ilaa oktoobar tobankeeda laakiin waxay dhaqan gelaysay oo dadku ay dalba karaan shalay wixii shalay ka soo bilowdo dadku waxay bilaabi karaan in ay dalbadaan malaayiin qofood ayaana hadda ka faa'iideysanaya taageeradan cusub ee soo kabashada la yidhaahdo waxaa dhacdo xitaa dadku markay ay dalbanayaan xataa systamka inuu buuxsamay oo teleefanadii iyo onlinekiiba oo aada mashquul u noqday ee dhib noqotay dadku inay wadagalaan bacdamaa ee hadda ay furantay oday waxaad iiga warantaa taageeradan xaggee bay ka imaaneysaa ma dowladda amaba dowladaha gobolada mise dowladda dhexe xuseenow horta guud ahaan taageerada coronaviruska labada dowladba way ka timaadaa dowladda gobolkan gobolladana way ka timaadaa dowladda dhexana way ka timaadaa laakiin dowladaha gobolka taageerahooda waxay u badan yihiin dhaqaalaha iyo ganacsiga dowladda dhexana waxay u badan tahay taageeradeeda inay siiso shaqaalaha iyo shakhsiyaadka iyo dadka iskood u shaqaysta waa tahay waxay ka warantaa waxaad ka dhawaajisay dadka iskood u shaqaysta waxaa jira dad badan oo soomaaliya oo si iskooda u shaqaysta oo aan laga yaaba taageerada qaarkood inaysan heli karin dowladda maxay hadda u qorshaysay maadaama covid nneteen uu soo labakacleeyey oo shaqooyinkii ay aada u yaraadeen dadkaasi ka waran iyagu si iskooda u shaqaysanaya xuseeno waa runtaa waxaa jira dad badan oo soomaali ah oo iskood u shaqaysta marka la dhahayo iskood u shaqaysta micnaheedu waxaa waaye dad qof aanan kambani ama shaksi u shaqaynin oo dowladda isaga toos ay ula xiriirayso waxaa ka mid dadkaasi dadka tagaasida oo tagaasida wada waa dadka iskood u shaqaysta waay kuwa ubarka wada iskood u shaqaystaan hooyooyinka carruurta guryaha ku haya iskood u shaqaystaan dadkaas marka laga hadlayo shuruudaha way ku jiraan qofka shaqaalaha ah iyo qofka iskii u shaqaystaba way u saman yihiin taageeradan soo kabashada ah sababtoo ah shuruuddaa waxay tahay haddii inkamkaaga ama dakhligaagii oo boqolkiiba konton hoos u dhacay waad dalba kartaa ama kambani u shaqee ama qof iskiis u shaqaysta ahaaw watahay waxaad iga warantaa waxaa jirta iyagana dad shaqaynayey oo ku jiray shaqooyinka caymiska haddana shaqooyinkoodii laga yaaba inay istaagto dadkaas ma dalban karaan lacagta hadda dowladdu ay dadka siinayso maadaama covid nneteen uu soo rogaal celiyey xuseen su-aashaa su-aal aada u fiican waaye sababtoo ah dadku aqoon uma laha caymiska shaqada isoo u shaqeeyo waagii hore waxay ahayd afar boqol labaatan saacadood waa inaa haysatid saa u dalbatid hadda dowladdu waxay samaysay bacdamaha xaalad deg dega lagu jiro dadku qaarna saacadahaas in soo buuxi karin hal mar oo waxay siisay saddex boqoloo saacadood oo kelidhida saa daraaddeed qofkii boqol iyo labaatan saacadood haysto saddexdaa boqoloo ku darsana oo kelidhidka oo hal mar ah afar boqol ilaa tisa soqonee marka wuxuu ablay garey karaa ama dalba karaa caymiska shaqada isagoo boqol ilaa tisaacood haysto ugu dambeyntii dad badan ayaa ka walwalsan in haddana taageeradan dhaqaale ee hadda un dadka loo ballan qaaday inay helayaan ay joogsato si lamida tii hore marka ilaa imisa ayay taageeradan dhaqaale ee socon kartaa
sida hadda dowladdu ay caddaysay websadka dowladdana ku cad taageeradan dhaqaale waxay soconaysaa labaatan iyo lix isbuuc ama saddex iyo toban xilli oo xilligiiba laba isbuuc yahay waxay ku xiran tahay markaa hadba siduu isku bedelo coronaviruska haddii coronavirusku uu dhammaado ama aada u yaraado de waxaa laga yaabaa in ay istaagto halkaa ku ekaato laakiin haddii coronaviruska uu sidiisa ahaado ama uu kasii bato dowladdu waxay u badan tahay inay sii kordhiso ama ay xal kale oo dhaqaale ay keenta hab ka duwan habkan kaasi waxau ahaa farxaan cali oo bartay cilmiga dhaqaalaha iyo maaliyadda waxa uu magaalada toronto ugu warramayay wariyaha v o ed ee dalka kanada xuseen horxaaji haatanna aanu jalleecno dhinacii suugaanta
intaasina waxaa ku eg idaacaddii saaki ee caalamku idinla socodsiinayeen nuur xasan nuur bukhaari bashiir abikar iyo anigu ah maxamed cabdi inta haddii laydhadaanu mar kale dib u kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
aniga